halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaalia com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah afarlabaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dhegeystayaal qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah
kenya iyo jabuuti kolka la isbarbar dhigo waxaad arkaysaa inay kenya laba goor ayay ku jirtay jabuutina mar mid hata
kaasi waxau ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo ka warramaya dadaalka jabuuti ay ugu jirto hanashada kursiga golaha ammaanka ee wareegga ah warbixin ayaanu kaga hayna waxaa kaloo aad idaacadda ku maqli doontaan wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee ku sugan magaalada new york oo kulamo la yeeshay mas-uuliyiin iyo hay-ada kala duwan
arday soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda alazhar ee dalka masar yurub oo ka arrinsanaysa waxaa laga yeelaya soo galootiga jasiiradda malta iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
qoysaska saddex boqol iyo afartan iyo lix qof oo ku dhintay shirarkii laba duuradood oo nuuceedu ahaa toddoba boqol soddon iyo toddoba max ayaa qoys walba waxaa shirkadda uu ka heli doonaa adduun dhanna boqol iyo afartan iyo shan kun oo dollar shirkadda ayaa waxay abuurtay sanduuq maaliyadeed oo dhan konton milyan oo dollar oo ay siinayso qoysaskaasi dadka ay uga dhinteen shirarkaasi duuradeed ee ka dhacay etoobiya iyo induneisiya shirkadda ayaa waxay bilowday qabashada codsiyada magdhow shalayto isniin ahayd waxaana ay socon doonaan ilaa iyo kow iyo soddonka bisha disembar ee soo socota oo ay tahay kama dambaysta wakhtiga aqbalaadda codsiyada bayaan uu soo saaray madaxa shirkadda bowen dennis milenberg ayaa waxa uu ku sheegay in furitaanka ama samaynta sanduuqani ay tahay tallaabo muhiim ah ee dadaalada shirkadda ay ku caawinayso qoysaska dhibaatadu ay saamaysay shirkadda bowen ayaa waxa ay sheegtay in xitaa kuwa shirkadda dacwadda ka soo gudbiya ay xaq u yeelan doonaan in magdhow la siiyo maamulka madaxweyne trump ayaa joojinaya sii deynta dadka sharci darrada uga soo gudba xuduudda maraykanka ee kasoo jeeda latiin america dadkan ayaa markii hore marka ay magangelyo soo weydiistaan maraykanka oo ay xadka si sharci darraha uga soo gudbaan waxaa lagu sii dayn jiray magaalada inta dacwadeedu ay socoto kusimaha xoghayaha hay-adda ammaanka gudaha kevin mcallen ayaa ku dhawaaqay tallaabadan shalay isagoo sheegay inay qayb ka tahay qorshe maamulkoodu ay doonayaan inay ku adkeeyaan waxyaabaha ku soo jiidaya soo galootigu inay isku dayaan inay xuduudda kasoo gudbaan iyadoo tixgelin gaara la siinayo xaaladaha caafimaad iyo bani-aadamnimada ayaa macalenan waxa uu sheegay in dib loo celin doono soo galootiga kasoo gudba xuduudda haddii aysan caddayn lagu qanci kara ka bixinin in naftooda ay khatar ku jirto waxaana dadkaasi lagu qanci waayo dacwadooda lagu hayn doonaa gudaha mexico inta dacwadooda ay socoto oo go-aan laga gaarayo
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinleenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa ku sugan magaalada new york wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdiga madaxweynaha ayaa ka qaybgelaya kulanka guud ee qaramada midoobey oo saaka lagu wado in si rasmi ah uga furmo magaalada new york oo ay ku taalo xarunta qaramada midoobey wafdiga madaxweynaha ayaa kulamo la yeeshay madax kala duwan iyagoo ka qayb galay kulamo hareer socda kulanka guud ee qaramada midoobey falastiin axmed iiman ayaa waxay ka wareystay kulamadaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad
maanta se waxaa jiray kulamo badan oo kuwaas horudhacu ah marka kuwaas ayaanu ka qeyb galnay meel waxaa jira looga hadlayay climate changiga ama isbedelka cimirada ku imaanaya oo laga digayo oo gabar yaroo beryahan adduunka qabsatay oo swedish nitaa umalaynayo iyo dhalinyaro yar inay ka hadleen iyo madax badan waxaa kaloo jiray kulan looga hadlayay caafimaadka adduunka global health waxaa kaloo jiray oo anagu labadaba waa ka qeyb galay waxaa kaloo jiray kulan uu madaxweynaha maraykanku uu guddoominayay oo uu ka maxaa lay madaxweyneheenu ka qeyb galay oo la yidhaahdo maaragtay bruction of religious freedoms ama ilaalinta madax xorriyadda maaragtay diinta ama caqiidada waxaa kaloo jira kulamo badan oo wasiiro heer wasiirah oo aan ugu ka qeyb galayay sida kulan wasiirada carabta oo looga hadlayay sacuudiga arabka weeraradii lagu qaaday iyo baajandaha ku jiray iyo iyo falastiin iyo ra-isul wasaaraha israael oo yidhi gobollo kamid aan ku darsanaya israael marka maxay ka yidhaahdeen wadamada carabta iyo kuwa islaamka ee kulankaasi ka qeyb galay wadamada carabtay ahaayeen marka dalalka islaamka ma ahayn wadamada carabta wuxuu ahaa yani jaamaca alcarabiya ama carab leaga ururka jaamacadda carabta marka hadda waxay yidhahdeen waxaas waa waa waanu cambaareyneyna waxaa kasoo bixi doona statement maanta shirkii markii laisku wada raacay marka waxaa la draftgaraynaya statementkii kasoo bixi lahayd ama hadalkii meeshaas biya warmartiyeed kasoo bixi lahaa waxaa kaloo jiray kulamo gaargaara oo anigu aan yeeshay waxaan la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee norway gabadha maaragtay ene la yidhaahdo norway waa dal soomaaliya aada u taageersan oo u garab istaaga marka waa la kulanay madaxweynuhu wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka ireland kulamo kaloo gaargaaran ugu yeeshay saan ku sheegay shirarkaas kaanuu ka qeyb galay anigu waxaan kaloo la kulmay wasiirka horumarinta dalka maxaa la yidhahdaa sweden nin la yidhahdo peter ericson
goorma ayuu madaxweynuhu jeedin doonaa khudbada uu u jeedin doono golaha guud ee qaramada midoobay
madaxweyne wuxuu khudbadda jeedin doonaa galabta ama duhurka gadaashiis maalinta ay bishu tahay lix iyo labaatanka wuxuu noqon doonaa qofka labaad marka laga soo noqdo qadada inta udhaxaysa saddexda ilaa iyo afarta galabnimo shirkii beri ayuu si rasmiya u furmi doonaa oo general assembly oo khudbooyinkii la geli doonaa maxaa ka mid a madaxweynaha marka uu khudbadda jeedin doono waxyaabaha uu xooga saari doono oo la filayo inuu ka hadlo ha madaxweynaha wuxuu ka hadli doonaa horumarka soomaaliya ay samaysay maadaama meeshan ay tahay meel sanad kasta adduunka isugu yimaado dalalka boqol iyo sagaashan iyo saddex dalka kamid a jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa kulligood soo jeediya warbixin ku saabsan dalkooda xogtiisa marka madaxweyne wuxuu ka xog bixin doonaa dalka soomaaliya
kulan ma la yeelan doonaa madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka maraykanka ama ha noqoto washington ama ha noqoto new york ma la filayaa inuu wax kulamo ah oo gaara la yeesho marka laga soo tago kulamada guud dabcan dabcan markan waa fursad madaxda adduunku ay isku aragto asbuuc ay halkan isla joogaan marka qaar inaga ayaa codsano dal walba isaga codsado o yidhaahdo waxaan rabnaa inaanu madaxa bilacyo la kulanno oo ay dana gaari ka dhexeeyaan ama wax gaara ay ka sheekeysanayaan qaarna iyagaa kusoo codsanaya oo dhahaya waxaan rabnaa inaanu la kulano madaxweynaha soomaaliya marka intaba waa jiri doontaa oo ay kamid yihiin madaxda maraykanku
waxaa jirta kenya iyo soomaaliya in xiriirkoodu aanu wanaagsanayn madaxdoodina hadda ay kulanka ka qeybgeli doonaan wax kulamo ah oo kenya aada la yeelan doontaan ma jiraan inta la joogo new york madaxda markay saan hadda mar dhaweed sheegay madaxda dalalku markay isla joogaan meel waa suurtagal inay kulamo yeeshaan hadda adigu kulan qorshaysan oo waktigiisa la xadiday oo ay yeelan doonaan si gaara u yeelanayaan madaxda soomaalida iyo madaxda kenyaanka uma jiro waxaase suuragala dee in maadaama hal meel la wada joogo in corridorada laisku arko ama in kulamo wada jir ah oo dad kaleeto weheliyaan la isugu yimaado
kaasina dhegestayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad oo u warramayey falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal dowladda jabuuti ayaa ku guda jirta dadaal diblomaasiyadeed oo la xiriira sidii jabuuti ay ugu guuleysan lahayd qabashada kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhinaca afrikada bari taasoo ay ku tartameen jabuuti iyo kenya wariyaheenna ramadaan muuse ayaa warbixin arrintan ku saabsan jabuuti kasoo diray inkastoo ururka midooda afrika codbixin uu dhowaan qabanqaabiyey ku doortay dalka kenya inuu afrikada bari ku matali doono kursigaan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddana dowladda jabuuti oo sheegtay inay ku gacan saydhay codbixinta midooda afrika oo ay tilmaantay inaanay ku qanacsanayn ayaa si cad u qeexday inay isku soo taagi doonto si madax bannaan tartanka kursigaan joogtada ahayn ee loo qondiyay afrikada bari ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamed cali yuusuf ayaa sidan u sheegay v o a doorashada kursiga maaragtay wareegaha sidaad og tahay golaha amniga shan iyo toban kursi baa jira shan baa joogtaa tabanna waa wareega kursiyaal wareega weeyaan marka saddex bay qaaradu africa leedahay bariga africa kolkaan ka hadlayno kursi baa jira ay la wadaagto koonfurta africa laba sannadood koonfurta kursiga qaadata laba sannadoodna bariga africa u wareega iminka sanadka kolkuu noqon doona labadii kun iyo ko iyo labaatankii kursigaas wuxuu u wareegi doonaa bariga africa bariga africana waxaa ku jira saddex iyo toban dowladood iminka waxaa tartame tartame kenya iyo jabuuti kolleyba haddii aan wax kaga taataaban lahaa sababta aan ugu gaari weynay maaragtay heshiis oo dee ururka africa uu dalmidaata uu maaragtay taageero u siiyo waxa weeyaan waxaan anaku aaminsannahay inaa loo sinaadaa kursigaas sinaantaas maxay macnaheed leedahay maxay yani murtideedu waa maxay waxa weeyaan labadaa mabda mabda'a wareejista kursiga iyo mabda'a kii maaragtay ku raagay ama dhowr goor galay oo ugu dambeeyey ayaa dib loo dhigaa dalkii maaragtay inta gooree ugu yar ka qayb galay golaha amniga iyo dee waktigiisii uu ugu dambeeyeyna uu ka horeeyo dalkan kale ee golaha amniga ku jiray kenya iyo jabuuti kolkaa la isbarbar dhigo waxaad arkaysaa inay kenya laba goor ayay ku jirtay jabuutina mar midata dadka reer jabuuti ayaa iyaguna sidan usoo dhoweynaya tartanka jabuuti ay ugu jirto kursigaan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay magacaygoo saddexan aadan nuux sugaal baa laydhaa wallaahi tartankaas uu fiican yahay inkastoo dee kenya ay sidaan arkayno ay golihii united afrikaanka ay nagaga guulaysatay waa midooda afrika codbixintii dhexdeeda lagu qaaday codbixintii dhexdeeda lagu qaaday taa way naga guulaysatay laakiinse wuxuu qaatay dowladda jabuuti masiirka ay qaadatay inayna ka hadhin kursiga ay la tegayso onyuda amba jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ay la dhex tegi doonto iyadoo ka haysata kalsooni wadanadan islaamka iyo wadanadan kale ma garanaysa carabta ay ka haysato taana waxay weli dowladdu ay ku rajo weyn tahay weeyaan oo de weli aan laga hadhin weyn dhinac kale qaar ka mida qolyaha mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay arrintan duqii hore magaalada jabuuti cabdiraxmaan maxamed geelle teix ayaa sidan iigu warramay horta waxaan halkan ka caddaynaynaa in talisku ku fashilmay tartankii ka dhex socday dalkeena iyo kenya inkastoon annaku aan jecel lahay wakhti walba inaan la safanno dalkayaga iyo dadkayaga laakiin nasiib darro waxaa halkaa ka soo baxday in dalka kenya uu nagaga guulaystay hordhicii ka dhacay adisababa inyo afrikaanka ama guddiga sare ee dalalka afrikada oo runtii u codeeyey dalka kenya inkastuu talisku ku gacan saydhay laakiin waxaa hadhay dee golihii ammaanka qaramada midoobey in loo fadhiisto jibuutina way soo dhiganaysaa halkaa mar kale horta waxa weeyaan annaku fikir ahaan iyo siyaasad ahaan waxa aan aaminsannahay dalkayga iyo dadkayga inaan mar walba aan la safano isgarab taagno waayo waxa weeyaan annaku waxaan ka soo horjeednaa waa talis iyo siyaasadiisa ee dalka iyo dadka kama soo horjeedno haddii foodka halkaasi uu ka dhici doona mar kastaba waxaan u rajaynaynaa dalkayga inuu ku guulaysto waxaa laynagu aadanayaa laakiin iniga axsaabtan amba xusbiyadan mucaaridka siyaasadeed ee jibuuti wararka la isla dhex maraya inta badan waxay tilmaamayaan inaad kenya taageeraysin oo dalkiini jamhuuriyadda jibuuti maadaama aad dowladdaas haysaan aad xaggaa u janjeersateen dhinaca kenya marka arrintaa maxaad nooga caddayn kartaa guddoomiye horeyna waanu caddaynay maantana waan caddaynaynaa berrina waan caddayn doonaa weliga ee meelay kenya ay joogto lamana safan cidda la safata dee la sheegaya ma naqaano laakiin annakuse lama safanin cid la safatay oon ognahay oon aragnayna ma jirto mucaarad ahaan iyo xisbi ahaanba waxaan wakti walba aan taageeraynaa dalkayga iyo dadkayga oo runtii aan jecel lahay una halgamayno in isbeddel uu ka suuro galo dalkayga rabadaan muuse v o a jibuuti
cadda soomaaliyeed ayaa gaartay dalka masar kadib markii deeq waxbarasho ay ka heleen jaamacadda al ashar wariyeenna xuseen saxanuune ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira
shan iyo toban arday oo soomaali ah oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda ashar ayaa soo gaaray magaaladan qaahira kuwaasoo ku biiraya kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ardaydan soomaaliyeed oo isugu jira hablo iyo wiilal waxaa deeqda waxbarasho u fududeeyey majmaca culummada soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho abuukar maxamed gaafow oo ah wakiilka majmaca culummada soomaaliyeed ee dalka masar ayaa faahfaahin ka bixinaya shan iyo tobanka arday ee soomaalida ah ee deeqda waxbarasho ka helay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn waddankani ardaday ma tiradoodu waa shan iyo toban arday xafiiska majmaca culamada soomaaliyeed oo ugu horeeya gudoomiyaha majmaca culamada soomaaliyeed sheekh isfaal ceente iyo sheekul azarka oo dadaal weyn sanadihii lasoo dhaafay labada kun labaiyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka la maraayo dadaal weyn ka geysteen tirada ardaydu waa shan iyo toban maxay ahayd arday sidaa hore kuugu sheegay saddex dumana iyo laba iyo toban rag ah sanadkan arday kaleba imaadayso ilaa afartan arday gaarayso waxaan rajaynayaa xagga xagga dhanka dumarka inaan halkaan badi doono oo kaalin weyn ka geysan doono insha allah wallaahi tiro toddobaatan gaaraysa bay hadda sii maraysaa waxaan rajaynayaa sanadka inaan boqol iyo abab sii gaarsiino muqdishona geli doono macad iyo waxaad maraakiis waaweyn oo azariya inaan dib ugu firi doono sanadihii lasoo dhaaf maadaamay xirmeen qaar ka mid a ardayda soomaaliyeed ee soo gaaray magaaladan qaahira oo aan la kulmay ayaa iiga waramay dareenkooda ku aadan deeqda waxbarasho oo ay ka heleen jaamacadda ashar magacayga aan ku bilaabaya waa ismaaciil cabdi maxamed cali iskuulka kusoo baxna waa iskuul marwaasi marwaasi maxamed bin nasr almarwasi magaalada muqdisho wallaahi aad iyo aad horto kheyr allah siiyo abaalkooda mana gudi karo culammada majmaca culammada soomaaliya ayaa deeqay waxbarashada inaa helo fursaddan qaaliga walaalo badan aa raadinaya alxamdulilah anigoo ku guulaystay fursaddaas nasiibkaas aad iyo aad alxamdulilah haddana minxadan waxaa ka helay kuliyadda aan helo waxay tahay kuliyad tarbiya education sidii loogu yaqaano mustaqbalkan waxaan rajeynayaa waddanka dadkayga dalkayga iyo diinteyda iyo ehelkaygaba kii aan fici lahaa inuu ilaahayga dhigo iyo aayaha dalka wixii iftiimin lahay insha allah waan gudu jiraa waana iftiinka noloshana waa noqon doona insha allah mustaqbalka axmed nuur maxamed cabdi waxaan ka imid galgaduud waxaana ka soo baxay almaamuun alazar kuliyatu handasa ayaan helay waxaanan aad ugu mahad celinayaa dadkii kasoo shaqeeyey inaan barnaamijkan meeshaan imaado wallaahi dareenkaygana aada ma qiyaasi karo aadan ugu faraxsanahay run ahaantii waa waa dareemi kartaa qof minxa deeq waxbarashood helay oo free ah isagoo oo ka yimid meel meeshaan aada uga fog waxaanan ka helay jaamacatul azar aadaana liigu soo dhaweeyey waana ku faraxsanahay in ka badan afartan arday oo soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa ku biiray jaamacadda ashar kuwaasoo ka yimid magaalooyinka muqdisho iyo qardho sidoo kale arday kale oo kor u dhaafaya kontan arday oo deeq waxbarasho ka helay dowladda masar ayaa ku biiray kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha waddankani masar ayaa in ku dhow saddex boqol oo arday soomaaliyeed sanad waliba siisaa deeq waxbarasho kuwaasoo loo marsiiyo dowladda federaalk soomaaliya majmaca culummada soomaaliyeed iyo machadka ashar ee ku yaala magaalada qardho gobolka bari ee dalka soomaaliya xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaad nagala socotaana waa v o a washington wasiirada arrimaha gudaha ee shan dal oo yuruba ayaa heshiis horudhac ah ka gaaray sidii loo qaybin lahaa muhaajiriinta laga soo badbaadiyey badda mediteraneanka heshiiskan ayaa waxaa lagu gaaray kulan wasiiradu ay ku yeesheen malta kaasoo la filaya in ay kaga wada xaajoodaan dhammaanba dalalka xubnaha ka ah ururka midooda yurub bisha soo socota sabina castel franco ayaa warbixintan nooga soo dirtay roma ibraahim xasan daandurey ayaa noo soo jeedinaya wakiilka eu arrimaha socdaalka iyo gudaha demetris avramobolos ayaa sheegay in horumar fiican laga sameeyey maalta qaabka saadaalinta iyo qorshaha la samaynayo ee hanaanka loola tacaalayo muhaajiriinta laga soo badbaadiyey badda mediteraneanka wuxuuna sheegay in wasiiradaasi ay ka wada shaqeeyeen sidii ay u heli lahaayeen xal si wada jir ah ay uga jawaabaan caqabadaha soo galootida
that the current ad hoc approach, consisting of the Commission coordinating solidarity efforts each time a vessel with migrants is at sea, is simply not sustainable.
waxaan dhammaanteen isku raacnay in hanaanka hadda jira ee isku duwaya dadaallo ah in si wada jir ah loo wajaho mar kasta oo marka muhaajiriin sida uu badda yimaado aanay sii socon karin wasiirka arrimaha gudaha ee dalka malta michael frugia oo martigeliyey shirka oo ay ka qayb galeen dalalka jarmalka faransiiska talyaaniga iyo finland ayaa sheegay go'aan in laga gaaray markabka dejinta muhaajiriinta kadib howlgallada baadigoobka iyo badbaadinta isagoo sheegay in la diyaariyey qoraal loo soo bandhigayo dalal kaleeto ee xubnaha ka ah e u waxaa jira heshiis warqad loo dhan yahay ah oo loo soo bandhigi doono golaha wasiirada arrimaha gudaha siddeedda bisha oktoobar ee soo socota heshiiska horudhaca ayaa maraakiibta dadka ka soo badbaadiya badda ayaa waxaa la siin doonaa dekad ammaan ah oo ay ka soo dejiyaan muhaajiriinta oo aan dib u dhac lahayn si looga fogaado dhibaato soo gaarta muhaajiriinta heshiiska ayaa sidoo kaleeto ku baaqaya in si deg deg ah loo raro dadka maangeliyadoonka ah si iskood ah loona raro dalal kaleeto oo xubno ka ah ururka avramobolos ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada muhaajiriinta ay tahay mas-uuliyad saaran dhammaan dalalka xubnaha ka ah e u oo ay tahay in si wada jir ah wax looga qabto wuxuuna intaasi ku daray in guddiga yurub uu sii wadi doono inuu taageero firfircoon uu siiyo dalalka xubnaha ka ah ururka ee la halgamayo culayska muhaajiriinta isagoo intaas ku daray in taageerada ay noqon doonto mid howlgal maaliyadeed iyo siyaasadeed I remain convinced that a structural and permanent solution embedded in the common European asylum system remains necessary and is the only viable solution in the medium term.
Waxaan ku qanacsanahay in qaabka iyo xalka joogtada ee nidaamka magangelyadoonka ee Yurub uu weli muhiim yahay uuna yahay xalka keliya ee wakhtigan. Haddaba waa maxay soo galootada Yurub ay ka soo qaadayso Malta? waxaa ka jawaabaya maxamed axmed canka oo ku nool malta muddo dhowr iyo toban sana ah
qaxootiga waa kuwo badda gudaheeda dhex taagan sababta gorgortanka keento oo looga wada hadlaayana waxay tahay dadkan hortaa lasoo badbaadiyo sababtoo maalta iyo talyaanigaba way diideen dadka inay qaxootiga soo galaan dadkii oo doon ku yimid oo badda dhex taagan ayaa lagu gorgortamaya la celinaya sidaas darteeda ayaa waxaa bilaabatay inay ka wada hadlaan dowlad walba ee dhahda anaa intaas iska qaadayo sidaas ayay ugu gorgortamaan dadka markii lasoo badbaadiyo waxaa la geynayaa xerooyin kumeel gaar ah oo dadka ay ku jirayaan si dowlad walbaba markaas ay u qaado matalan haddoo kaleeto dadka ugu horeeya hadda wiigi lasoo dhaafay interview waa laga qaaday dadka ugu dambeeya hadda wataan uu faransiiska iclaamiyey inuu dowladdan ka qaadayo weygii ugu horreeya interview inta ku mareen markay interviewooda dhamaystaan kadib ayuu qaadayaa marka dadku ma aha dad hore u joogay waa dad hadda soo galay biyaha laga soo badbaadiyey lagu gorgortamaayo markii lasoo badbaadiyey kadib loo ballan qaadayo maalto in laga qaadi doono ee yurub qaybsanayso
maalta ayaa muddaba waxa ay yurub ku eedeynaysay in sharciyo sugan ay siiso soo galootida waxaana dadkii hore intooda badan ay haystaan sharciyo socdaal oo saddex sana sida uu sharaxayo mar kaleeto maxamuud canka sida sharciga ah maalto markii dadka ay yimaadaan waa dal jasiirad ah dadki ma qaadaan muddooyinkii hore adiga labaatan sano shan iyo labaatan sano waxay ahayd kaaba qaxooti australia iyo ingiriiska u qaadi jireen sharciga ay bixiyaan alasho maba bixiyaanba oo ma jiro qof ilaa ilaa qofkii markaas dadka ku dhex milmo oo yacni guursado dadka wadanka u dhasho ilmo iyo familiga ku yeesho ma ahe dadka caadigaa sidan oo kaleeta muddooyinka joogo waxay siiyaan sharci ilaagi hore waxay bixi jireen sharci hal sano ah laakiin hadda way joojiyeen oo dadkii maadaama yurubta ee bareeshar saarta dadka wax siiya lagu qasbo waxay bilaabeen sharci bareeshar oo saddex sana qofka inay siiyaan ha yurubta dhexdiisa meelaha ku socsoco karo dalalka talyaaniga iyo maalta ayaa bilihii u dambeeyey dekedahooda waxa ay ka ooteen maraakiibta hay-adaha aan dawliga ahayn ee soo badbaadiyey muhaajiriin laakiin heshiisyada hadda laga xaajoonayo ayaa laga yaabaa inay wax ka bedeli doonaan siyaasadahaasi kumanaan muhaajiriin ah oo iyagu ka soo haajiray afrika iyo bariga dhexe ayaa sii wata dadaaladooda ay ku gaarayaan xeebaha yurub kuwaas oo mararka qaarkood soo raaca dooman khatartooda leh dalalka maalta iyo talyaaniga ayaa muddo dheer ku eedeynayay dalal kaleeto ee xubnaha ka ah e u inay ku eeganayaan culeyska muhaajiriinta ee ay dalalkaasi la kulmaan maalin kasta ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halka aad kala socotaana waa v o a washington haye ibraahim maxaa noo haysaa waxaan dhegeystayaashaan u soo qabanaynaa dhoof jacayl iyo codkii xawkin
waxa aan sugayaa dhegtuna weli ay sugaysaa telefoonka soo dhaca dhiirana dhankaaga codka macaan ee xaawakiin iyo heestii dhoof jacayl waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa lala socodsiinaya ibraahim xasan daandure anigoo ah falastiin axmed iimaan waa soos aristii bashiir abikar intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo markii ah dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan oo la qaqo oo la qaqo sulka dugmadiisa wacan kama dhargin waliwa waliwaan rusugaya dhunkashada